dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaynala socodsiinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a qormada toddobaadkan ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa dooda sharci ee ay bulshadu ka qabto siddeedda xildhibaan ee maxkamadda sare ku sheegtay lix iyo tobankii bishii shanaad in ay kuraastoodu musuq maasuq iyo sharci darro ku heleen islamarkaana ay tahay in doorashadooda lagu celiyo warqadda ay maxkamadda sare soo saartay ayaa soo gaartay warbaahinta shan iyo labaatankii mey ee sanadkan go'aanka maxkamadda sare ayuu baarlamaanka go'aan ka gaaray oo labayo labaatankii bishan uu ku sheegay in go'aanka uu yahay mid qaldan islamarkaana ay xildhibaanadu yihiin kuwo sax ah sharcina ah aanan lagu noqon karin go'aanka golaha shacabka waxaa soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari markii codaynta bilaabatay waxaa goobjoog aho fadhiday boqol iyo siddeetan iyo afar xildhibaan waxaa ogolaatay boqol iyo siddeetan waxaa diiday midna wax diiday ma jiraan afarna way ka aamusay marka saas daraaddeed qaraarkani waa ansaxay mahadsanidin
haddaba go'aanka baarlamaanka ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga falceliyey qaar ka mid a xildhibaanadii ku fadhiyey kuraastan siddeedda ah iyo dadkii la tartamayba xildhibaan cabdulaahi maxamed aadan shaacir waxa uu ka mid yahay xildhibaanada kuraasta ku fadhiyey runtii maanta go-aan taariikhi ayaa meeshan ka soo baxay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waayo markii cadaaladda ay gacan sarreyso waxa waye qof kastoo damiir leh uu ku farxayaa baarlamaanka maanta go-aan taariikhi ayuu sameeyey sideed kuraas oo si qalad ah ay maxkamadda warqada oga soo saartay habtay uga soo saartay ma garan karo waayo xildhibaano la dhaariyey oo madaxweynihii dalkii doortay oo guddoomiyihii baarlamaanka doortay oo labadii guddoonoo baarlamaanka doortay oo dhowr sharci sharciyeed ansixiyey lix biloodna baarlamaanka dhex fadhiyey in overnight la yidhaahdo maya waa laydinku haystaa doorashadiina waa lagu celinayaa waa lalaalayaa wax macquul maxamed mukhtaar oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalk ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo ah ninka lagaga guulaystay isla kursiga uu ku fadhiyo xildhibaan shaacir dacwadda sharci darre ee kuraastanna dadkii gudbiyey ka mid ahaa waxaana uu hadalkiisa ku yidhi runtii maanta oo taariikhdeeta labayo labaatan waa arrin ku cusub qaabka dowladnimada in hay-ad ka mid ah dowladda oo gaar ahaan dee maxkamadii sare go-aan ay gaartay in baarlamaanka uu yidhaahdo cod ayaan u qaadaya in go-aankaas aan aqbalay nin kale waa arrin ku cusub soo marka waxaana ay keeni kartaa inuu mugdi galo hay-adaha kala duwan ee dowliga ah ee maxkamadii iyo baarlamaankii iyo dowladdii sidai ay u wada xisaabtamayaan iyo sida u wada shaqaynayaan ayay mugdi kartaa intaas kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare uu warbaahinta mar kale la hadlay isaga oo shaaciyey in loo hoggaansamo go-aanka maxkamadda sare ee ah inay siddeetan kursi sharci darre yihiin doorashona lagu celiyo haddaba waxaa la isweydiin karaa dood kasta oo sharci ku salaysan waxa ay leedahay meel la isula noqdo oo ah kama dambays meeshii lagu kala bixi lahaa dastuurka dalka marka laga hadlayana maxkamadda sare iyo baarlamaanku ma noqon karaan laba ku doodi karo fulinta sharciga hase ahaatee ummadda soomaaliyeed ee daawanaysa ama dhegaysanaysa dhacdadan waxa ay u baahan tahay jawaab cad oo ku aadan cidda ku gar leh sharci ahaan doodan barnaamijka waxaa noogu marti ah qareen cabdiwaaxid qalinle oo ah qareen ay xaruntiisu tahay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka kana mid ahaa dadkii dastuurka kumeelgaarka ah gacanta ka geystay isaga ayaan uga martinahay iftiiminta gogoshan qareen cabdiwaaxid ugu horreyn kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a salaamu calaykum jaamac adiga iyo bahda v o a iyo dhegeystayaashaada qaaliga ahba aad iyo aad baan idin salaamay waa salaamintiin wasalaamu calaykum waraxmatullah soomaalidu waxay tidhaahdaa cabdiwaaxid madax meel ka sarreeya oo la salaaxa ma lahan haddii sharci lagu doodayo arrintan waa sharci iyo sharci ma ahan dabcan garyaqaanada iyo qareenada ayaa looga marti noqonaya marka ummadda soomaaliyeed jawaab cad ayay sugaysaa oo ku aadan ayamaa ku saxsan sharciyan baarlamaanka iyo maxkamadda sare doodan jaamac horta markii arrin laga hadlayo khusayso sharciga waxaa la isweydiiyaa sharciga yaa awood u leh inuu inuu fasiro ama uu dejiyo sharci dejinta waxaa iskale baarlamaanka xeerarka dalka u qoran ee lagu kala baxayo baarlamaanka ayaa awoodaas leh markay noqoto laakiin turjumaadda iyo fasiridda iyo kala dhigdhigga sharciga la turjumayo macnihiisu waxa uu yahay waxa iskale maxkamadaha ayaa iskale maxkamadahana waxa ugu sarreysa maxkamadda sare ee dastuuriga ah ama ta supreme courtka ee maxkamadda sare ee qaranka waxyaabaha la isku qabqabsanayaana waxyaabo kala duwan bay noqon karaan waxna waa dacwad laba qof dhex taalla oo dee ama dhul laysku haysto ama hanti laysku haysto wax uun laba qof u dhexeeya waxna waa isqabqabsi ka dhexeeya hay-adaha dowladda ama khuseeya xuquuqda asaasiga ah ee rayidka iyo xuquuqda muwaadinku leeyahay marka markii ay arrintu taagan tahay xuquuqda muwaadinku leeyahay ama ay taagan tahay isqabqabsi la xiriira hay-adaha dowladda dhexdeeda ama hay-ado siyaasadeed ha noqdeen ama hay-ado kale ha noqdeen waxa awoodahaas lagu tilmaamaa ama arrimahaas lagu tilmaamaa inay yihiin arrimo dastuurka khuseeya dacwado dastuuriya loo yaqaanaa macnahooda waxaa la yidhahdaa waa arrin dastuur arrintaasi markaa markay sidaasi dhacdo waxaa looga dambeeyaa maxkamadda ugu sarreysa dalka taasaa iskale go-aanka ugu dambeeya ee arrintaa fasilaadeeda ku saabsan soomaaliya marka marka aad eegto hanaanka garsoor ee hadda inoo dhisan waxa uu baalmarsan yahay dhismihiisu dastuurkan federaaliga buu baalmarsan weli hay-adaha inoo dhisan ee garsoorku waxay ku salaysan yihiin dasaatiirtii ama dastuurkii kan ka horreeyey bay ku salaysan yihiin oo maxkamadda ugu sarreysa ee dalka macnahe magaceeda waxaa la yidhahdaa hadda midda dhisan supreme court baa la yidhahdaa ee supreme courtka waa maxkamadda ugu sarreysa meel ay kaga qoran tahay magacaasi dastuurkan hadda jira ee federaalka ahna ma jiro dastuurka hadda jira wuxuu aasaasayaa laba maxkamadood oo kala duwan oo dalka uu leeyahay waa kuwa ugu sarreeya midi waxa weeye maxkamad high court la yidhaahdo maxkamadda oo sare arrimaha ka garnaqa ah iyo wixii dacwada oo dacwad ah iyadu ah midda ugu sarreysa oo federaal ah wuxuu sidoo kale aasaasayaa maxkamad kale oo loo yaqaan maxkamadda dastuuriga ah oo constitutional courtka ah taasina waxay awoodeedu tahay arrimihii hadda aan iftiimiyey ee isqabqabsiga arrimaha siyaasiga iyo iyo hay-adaha dowladda isqabqabsigooda iyada ayaa iskale nasiib darra weli si maxkamadahaasi federaaliga ah ee sidii uu dastuurkan hadda ee aynu ku dhaqmaynaay ee lagu dhaartay ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka iyo hay-ad dowladdeena dhan ay ku dhisan tahay dastuurka ay ku dhaartay weli sidii ku qorayd maxkamadaheenu uma dhista marka guud ahaan dadku in la fahmo weeye ta koowaad maxaa sharciga dejistiisa yaa iskale fasiraadiisana yaa iskale maxkamadaheebaana awood u leh in arrintaa la kala fahmo waxaan ku soo darayaayoo kale oo arrintaa la xiriira dastuurkeena inoo jira hadda waa uu kala qaybiyey awoodaha awoodda fulinta waxaa iskale madaxweynaha iyo golaha wasiirada iskale ee uu horkacayo ra-iisul wasaaruhu wixii fulin ayagaa iskale wixii sharci dejinana baarlamaanka ayaa iskale wixii sharci garsoor ahna iyo fasiraada sharcigana waxaa iskale maxkamadda ugu sarreysa dalka ee high courtka iyo midda dastuuriga ah haddase waxaa gacanta ku haysa ee maxkamadda supreme courtka ah ee inoo dhis marka hana- saasay u kala qaybsan tahay waayahay Waa- saasayna u kala duwan waad ku mahadsan tahay qaran cabdiwaaxid faahfaahin dheer ayaad ka bixisay waxaanse filayaa in aad meesha ku soo dartay inkastoo dadku badan ay ku doodayeen in maxkamaddu ay ku gar leedahay arrintan carabka waxaad ku dhufatay in ay maxkamadi dhexda ka maqan tahay oo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee hawshan qaban lahayd aysan meesha ku jirin bulshada rayidka ah oo la hadashay laantan afka soomaaliga ee v o a waxa ay sheegeen tuhunka noocaasa sharciyan inuu qalad yahay oo inkastoo ay maxkamadda dastuuriga ah ay maqan tahay waxa hadda booskeeda ku jira oo arrintaa fulinaya inta laga samaynayo inay tahay maxkamadda sare oo go-aanka gaartay islamarkaana sharci dejinta iyo sharci fulintu aysan isku qaldamin ee maxkamadaha looga dambeeyo fulinta sharciga arrintaas maxaad ka odhanaysaa ee anigu fikirkayga shaksiga ah waan ku raacsanahay ee hay-adaha madaniga ah marka ay leeyihiin inta laga helayo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dastuurkan hadda jira ku qoran maxkamadeena hadda jirta ee supreme courtka ayaa iska leh awooddii dastuuriga ahayd ee awooddaasna sii isticmaali karta iyada ayaana u taagan arrimaha dastuuriga ah inay go-aan ka gaadho ilaa la helayo maxkamadda dastuuriga ah hadalkaasi aniga looyar ahaan waa hadal ila saxsan weeye maxkamadda hadda jirtaana awooddaas way leedahay sababtoo ah dalku ee meel bannaan ma ku soo dhici karo maxkamad baa jirta ilaa mid kale laga dhiso ee waxaan leenahay maxkamadda ugu sarreysa marka awooddaas inay sii isticmaasho inkastoo sidaan sheegay aanay dastuurka ku qorayn haddana maslaxa iyo dan guud baa jirta oo qaran oo ee, dastuurkeenu qirayo sharciguna qirayo sidaa awgeed maxkamadan hadda jirtaay anigu looyar ahaan waxaan ku qanacsanahay awooddaas inay leedahay iyadana looga dambeeyo waxyaabaha kama dambaysta ee go-aan ka gaarista arrimahan jira gaar ahaan wixii la xiriira sidaan sheegay arrimaha dastuurka marka su-aashaada ah ee wixii hadda arrintan ee, murankan ka taagan sideedda xubnood ee baarlamaanka arrintaasi waa arrin ee, dastuuri ah wey ee sababtay dastuuri ku tahayna waxa weeye kow ee arrin horta waxay la xidhiidhaa ee baarlamaanka ayay la xidhiidhaa waxay la xidhiidhaa xuquuqda qofka muwaadinka ah inuu qaban karo xafiis ama jago siyaasadeed oo ah masalan jegada xildhibaannimada qofku xaquuq xaq buu leeyahay inuu wax doorto lana soo doorto marka marka xaqaa la farageliyo ee la yidhaahdo kursigan meeshanaad ku fadhido sharci daraad ku fadhidaa wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo maya ee waa waa in laygu caddeeyo arrintaas Waaya.
Marka xagga shaksi ahaanna dastuur bay ka noqonaysaa baarlamaankii oo arrintii fargeliyey oo isaga laftiisii awood aanu lahayn aniga aragtidayda la soo baxayna qayb bay yadna ka tahay oo arrinta arrin dastuuriya muran dastuuriya bay ka dhigaysaa arrinta waxaa inta aanan dhegaystaha u gelin aan jeclahay in dooda baarlamaanka laftirkeeda aad wax ka tidhaahdo baarlamaanku waxa uu ku doodayaa in haddii xildhibaan loo diidayo inuu dalka matalo oo hawshaasi gacanta ku dhigo ay ahayd inta aan la dhaarin oo uusan xubin baarlamaan noqonin inay doodaasi timaado laakiin mar haddii xildhibaanku la dhaariyey oo uu baarlamaankii fadhiistay isla haddana ay yihiin xildhibaano ka qayb galay doorashadii dalka ka dhacday ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba lagu doortay ay tahay sharci darro in ay maxkamaddu go-aan ka gaarto maadaama uu dastuurku ku cad yahay shuruudaha uu xildhibaani ku weyn karo xildhibaannimadiisa aysanna ku jirin muran ee loo haysto arrintaas maxaad ka odhanaysaa horta hanaan baa jira een loo maro doorashada lef oo arrintu sar ee sarta ay ka qurunsan tahay waxa weeye ee dalkan markii doorashada la gelayey xeer adag oo ee doorasho oo baarlamaankeenu soo saaray ma jirin anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ku baaqay golihii sare ee qaranka laftiisu markii uu arrinta doorashada la wareegay in aanu wax arrintaas xaq u lahayna loo daayo baarlamaankii markaa ee hadda waktigiisu dhammaaday oo xeer doorasho oo cad la soo saaro xeerkaa doorashona uu noqdo sharciga dalka lagaga dhaqmo isagoo ah mid qeexaya dhammaan habka laysku soo dooranayo iyo habka loo xalinayo khilaafaadka jiro oo dhan marka arrintii markii dambe xeer jajab bay isu bedeshay waa kii baarlamaankii loo lagala wareegay awood xeer jajab baa hay-ada lagu abuuray xataa hay-addii doorashada lafteeda ee dastuuriga ahayd iyada lafteedu ma ahayn midda maamuleysay doorashooyinkii hadda dhacay sidaa awgeed ee nidaam een uun iska jacbur abaa lagu ay doorashadu ku dhacday aadna ugu nugul musuq maasuq oo dee hay-adihii badnaayey waa ay sheegeen gaar ahaan kuwii dabagalka iyo kuwii xagga een la dagaalanka musuq maasuqa iyo dhammaan kuwii xataa caalamiga ahaa wax uun aad looga warramay bay ahayd in musuq maasuqiyo ay jireen habase ahaato een haddii khilaaf ama kursi dood laga qabo doodani waxay ahayd dood bilowgii hore in la sameeyo ahayd intaan iyaga la fariisinin oo aan cad laga gaaro ilaa maxkamadda sare la isla tago laakiin een haddiiba qalad uu dhacay ama dadka qaarku ay dhac- ay leeyihiin qalad baa lagu fariisiiyey aniga sharci ahaan wax u diidaya ma arko in la challenge gareeyo ama arrintaas dacwad laga keeno oo maxkamadda sare dacwad lala horgeeyo iyadoo go-aankii lagu fariisiiyey la durayo waana sida hadda ay arrintu u dhacday waxa intaa dheer maxkamadda sare marba hadday galkaa dacwada aqbashay oo ay dacwadii dhegaysatay go-aanna soo saar cid ka hor iman kartaay ma jirto xagaag een, eh, qaadka keliya looga hor iman karaayo waxa weeye eh, maadaama awooddu kala qaybsan tahay baarlamaanka laftiisu in uu xeer cusub soo saaro waayo maxkamaddu xeerkuunbay fasirtaa hadday rabaan golaha baarlamaanku in ay eh, arrimaha noocan oo kalea wax ka qabtaan waa inay xeer cusub soo saaraan oo ay qaabkay jecel yihiin iyagu ka dhigtaan waa tahay maadaama ayagu yihiin dadka matelaya een, shacabka matelaya Ee sharci dejinta leh.
Maxkamaduna hadda way ku qasban tahay inay markaas aad iyo ayaad u mahadsan tahay qaran cabdiwaaxid dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa noogu marti ah qaran cabdiwaaxid qalinleh waxaanan qaadaa dhigaynaa dooda sharci ahaaneed ee ka taagan sideedda xildhibaan ee kuraastooda laysku haysto waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad u baaqo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka fadlan bismillah Eh, waa mahadsan tahay fareen cabdiwaaxid iyo jaamac faresle En, marka horeysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daasibka ay ka dhigta barnaamijka Eh, runtii maxkamadda sare ee wadanku iyada ayaa go-aamin karta oo kasoo saari karta go-aanka u sarreeya wadanka En, kamana hor iman karaan sharci ka hor imanayana anigu ma aaminsani inuu wadanka ka jiro haddii dastuurka lagu dhaqmayo Eh, fursaddan waxaan uga faa'iideysanayaa eh, qareenka ah haddii uu raalli ka yahay inaan weydiiyo laba su-aalood waayahay soo daa su-aasha ugu horeysa haddii aan u guda galo maadaamuusan baarlamaanka wadanku uusan lahayn maxkamad dastuuriya yaa go-aan ka gaari kara een, xubnaha baarlamaanka ee lagu muransan yahay Een, haddii aan raacsado su-aasheeda labaad een, waxay noqonaysaa go-aanka maxkamadda sare gaarto yaa ka hor imaan kara een, sharci ahaan wadankeena waa tahay eh, nuumaada sheegin magacaaga oo saddexan iyo halka aad kasoo hadlayso magacaygu waa cawil maxamuud xaaji yuusuf oo kasoo hadlaya degmada qarralaasalay ma noo faahfaahin kartaa degmadaasi halka ay ku taallo waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaaliya inay isweydiiyaan cabdo jaaca runtii waa runta degmada qarara waxay ku taalaa gobolka wardheer ayay ka tirsan tahay ee dalka etoobiya waad mahadsan tahay dhegaysto kale ayaan u baaqayaa inta aanan u gudbin cabdiwaaxid inuu ka jawaabo labadaa su-aalood oo aan filayo inuu horay uga jawaabay hordhici balse uu noo yaro taabto dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ku sugan tahay inoo sheegaya kusoo dhawo barnaamijka bismillah waa dhowahay maga asalaamu calaykum marka horeed waxaan salaamayaa baadiyaha barnaamijka iyo qareenka magacaygu waa maxamed raxmaan xaaji maxamed raxmaan ciise waxaa jooga degmada carmey gobolka bari waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha haddaan usoo gabagabo barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo qareenka laba su-aalood su-aasha koowaad maxaa keenay in la laabo kuraastan iyadoo kasoo wareegtay doorashada xildhibaanada aqalka hoose muddo dheer su-aasha labaad baarlamaankusi xaq mau leeyahay inuu laabo amarka kasoo baxay maxkamadda sare haddiise la sameeyo maxkamad dastuuri ah baarlamaanku sidaan oo kale ma didi doonaa amarada maxkamadda dastuuriga ah labadaasdooha aad aad ayaad u mahadsan tahay qareen cabdiwaaxid kusoo dhawow afartaa su-aalood waa mahadsantihiin su-aaluhu horta waa isku mid marka nuxurkooda la eego midi waxa weeye guud ahaan mal ma la diidi karaa go-aanada maxkamadda sare oo cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha ahaato ama cid kale ma ka hor imaan kartaa waxaa jira markii dowladnimo laga hadlayo awoodduna kala qaybsan tahay sharciga wuxuu macnihiisu yahay marka la sheegayo yaa saxsan yaa qaldan garnaq markay noqoto ee gar la naqayo meel ay ku dhammaatay leedahay meesha ay ku dhammaataay ama sax go-aankeedu ha noqdo ama ha qaldanaado waxaa loo yaqaanaa maxkamadda ugu sarreysa dalka ee dastuuriga ah ama taa ugu sarreysa ee garsoorka marka maxkamaddaa sare ee soomaaliyeed go-aanka ka soo baxay dhaliin kasta maxkamad ahaan iyada ha loo hayo ee sidaan sheegay maxkamad ku-meel gaaraha sidii ahaato ilaatii dastuurigii laga dhisayo sababtoo ah maadaama dastuurkii weli dhismiya aanay ahayn cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha noqoto ama fulin ha noqoto ama muwaadin ha noqoto ma jiro waayo dalku haddaan u kala dambayn lahayn oo garsoorka aan loo hogaansamaynin ee waxa weeye dee dowladnimadii baan meesha ka jirin taasi waa mid baarlamaanku markaa kuraastan hadduu dood ka qaba isagu oo uu dood ka qabo dabcan way ka doodi karaanoo hay-ad ahaan isagoo baarlamaan ah dacwad way horgeyn karaan maxkamadda dastuuriga lafteeda oo dib u eegis bay codsan karaan iyaga laftoodu qayb bay ka noqon karaan iyagoo ama koox kutlo isku xidhana ama magaca ku hadlaya xataa hay-addaa lafteeda waa ay dalban karaan oo dacwada qayb bay ka noqon karaan hadhowna wixii maxkamadaasi soo soo go-aamiso way ku guyi karaan laakiin iyagu mooshin kama keeni karaan go-aan maxkamadeed ceeb weeyi dowladnimaday kasoo horjeedaa garsoorkay kasoo horjeedaa in maxkamad go-aankeeda mooshin lagala hor yimaado waxa muhiim ah haddii maxkamadda lagu qanci waayo go-aankeeda maxkamaddu xeerun bay turjuntay sida iyadu u fahamtay xeerka dalka u yaalun bay u fasirtay wax sidaa awgeed waxaa la sameeyaa oo baarlamaanadu sameeyaan ama ka ingiriiska ha noqoto ama congresska maraykanka ha noqdo haddii uu ku farxi waayo go-aan maxkamadeed oo jira sharci cusub baa lasoo saaraa sharcigaasoo ay rabaan markaa inay iyagu aragtidooda ku cabiraan oo sharci dhaqan galad noqda oo hanaankiisii soo mara oo ilaa madaxweynuhu saxiixo oo dee sharciga dalka noqda marka kala dambayntiibaa dhumaysa haddii la waayo arrintaas marka arrintan xildhibaanadan lagu mudansan yahay ka fursan mayso haddii dowladnimada la ixtiraamayo go-aankaa maxkamadda cid ku faraxsan iyo cid ku iyo cid ka caraysanba in sideeda loo aqbalo ka fursan mayso baarlamaankuna inuu mooshin keeno oo maxkamadda mooshin ka keeno ama gacan loo taago iyada oo laleeyahay go-aanka waanu diidanahay taasi runtii waa waa arrin ceeb ku ah kala qaybsanaanta awoodda dowladeed baarlamaankuna awooddaas ma laha baan qabaanin aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhegeystayaasha idaacadda v o e da waxaan kaloo salaamayaa martida barnaamijka ee qareenka iyo jaamac magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gaar ahaan xaafadda mudaweyn waxaan qabaa anigu laba su-aal hase yeeshee waxaan ka hormarsanayaa aragtidaydii shaksiga ah isqabqabsigan u dhexeeyo maxkamadda sare iyo baarlamaanka tala ahaan waxaan isleeyahay sideedan xildhibaane lagu murusan yahay in dib loogu laabto shuruudihii iyo habraacii loo soo maray kamid ahaanshiyahooda baarlamankan hadda jira ama in dastuurka kumeelgaarka ah ee hadda jira loo laabto su-aalaha aan qabo midda koowaad waxay tahay ma jirtaa oo qareenka aan rabo inuu iiga jawaabo ma jirtaa awood kale oo dhexdhexaadin karta isqabqabsigan u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare su-aasha labaad waxay tahay haddii baarlamaanku uu fulin waayo qaybo dhacdayo way kasoo horjeestayna amarka maxkamadda sare maxaa la gudboon ama waxay tahay tallaabada xigta oo la gudboon ama ay qaadi kartaa maxkamadda sare waana mahadsantihin adigaa mudan jaamac aad iyo aad ay u mahadsantahay waa laba su-aal oo aada muhiim u ah labadoodaan jeclahay inaad waxna waa wax ee sharci ah oo macnaha qodob xeer loo cuskanayo oo maxkamad go-aan maxkamadeed ah waxna waa wax een, ah een, yacni dhexdhexaadin siyaasadeed ama wadaxaajood noqda weeye labadaba sharcigu wuu ogol yahay oo arrimaha siyaasadda inta badan waxaa lagu xaliyaa dhexdhexaadin iyo baa lagu xaliyaa iyo wadaxaajood Eh, laakiin marba hadday arrintu maxkamad soo gaadho oo ay dacwad noqoto ee de gari laba nin kama wada quslisay ohan jireen soomaalidu Eh, halkaa wadaxaajoodkii wuu ku dhammaaday oo waxaa timid eh, gar baa timid maxkamad dhegeysi baa yimid oo waa la dhegeystay kadib go-aan baa soo baxay go-aankaasi markaa in uu eh, soo eh, in in la fuliyunbaa un waajib Eh, qaabka loo fulinayo markaa faahfaahin baa gali karta isaga laftiisa oo go-aan mudaysa buu noqon karaa ama fulintiisa lafteeda eh, dee hay-adihii fulinayay baa iyaga laftooda awood la siiyaa inta badan laakiin nuxurka go-aanka maxkamaddu ee gorgortan ma galo marba haddii maxkamaddu go-aan ay gaadho waa uun go-aankaas Waayahay.
In iyadii eh, dib- ta kale ee ah su-aasha eh, cid kale oo awood eh, leh oo ama ama haddii la diido su-aasha labaad Aha.
eh, maxkamadda lafteeda go-aankeeda meel kale oo loo noqdaa ma jirtaa Eh, dee taasi waa un een, waa arrin runtii een, aan aan wax kale oo loo noqdaa ay jirin Eh, ma- ma- f- f- fawdo iyo unbay keenaysaa cid kale oo awood u leh inay amarkaa jebiso ee ma jirto Waa- ogaadana maxkamadda sare ma aha maxkamad ciidan meel ku haysata ma aha oo ciidankeedu u fuliyo go-aanadeeda ma aha laakiin waxay leedahay awood qaanuuneed oo sharci bay le waxay huwan tahay awooddii qaanuunkay huwan tahay Aad- aad ayaad Marka umahadsantahay.
doorahaas wuxuu soo saaro waa in ay fuliso hay-adaha ee fulintu ay fuliyaan dabcan eh, racfaan laga qaadan karaa wuu jiraa soo ma dib u eegsiyo iyo dacwado hor le way iman karaan waa tahay Een, laakiin cid iyada ka sarreyso iyada lafteeda rafcaan looga sii qaadan karaa ay tahay.
waktiga gabagabadii aan kusii siqaynaa waxaan jeclahay inaan dhegeystayaal kale fursad siiyo Eh, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka inoona soo go- koob waktiga ayaa ciriirinanugu ah bismillah magacaygu waa yaanle cabdulaahi khaliif ee ku sugan wadanka jarmalka waa salaamayaa guud ahaan bahda v o e-da sidoo kale waa salaamayaa garyaqaanka ku jira barnaamijka martida ku ah haddaan u gudbo aragtidayda waxaan odhan lahaa guud ahaan dawladda kula talin lahaa golayaasheeda inay ka fogaadaan khilaaf kasta oo keeni kara ragaadin iyo abusocodka shaqooyinka dawladda xukuumadda wax u dhimi kara Een, waxaan kaloo raacin lahaa arrintan mar horeba een, maxkamaddu go-aan bay ka qaadatay waana ta- een, hay-addii ugu sarreysay waddanka in sideeda loo aqbalo oo la ixtiraamo go-aankeeda waxaan raacsan lahaa hal su-aal oo aan weydiin lahaa een, sharciyaqaanka su-aashaas oo ah diidmadan baarlamaanku diideen go-aankii maxkamadda maxaa uu sharcigu ka qabaa oo la gudboon mase jiraa qodob lagu laaban karo dastuurka oo lagu cabiri karo diidmada baarlamaanku uu diiday go-aankii maxkamadda waa mahadsan tahay ayaan le aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Eh, dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeysta fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim waa aftaax dahar haaruun oo jooga magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan haddii aan ku bilaabo su-aal aan qabo waxaa jirta muran sharciyeed oo u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare sida muuqata midna diyaar uma aha xal siyaasadeed su-aashu waxay tahay yaa xaq leh xaq u leh inay laalaan xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya se laftigoodu maxkamadda sare ma ku yimaadeen sifo sharci ah oo loo hogaansamo ma leeyihiin macnaha qoraallo ama dokumentiyo dowladeed u hab dowladeed ah u diyaarsan oo dib loo eego ama dib loogu noqdo marka qaladsa noocaan oo kale u yimaado maxaase kala gudboon inay inay in laga- in la- maarata lagu xaliyo haddii la waayo wax siyaasa xas siyaasadeed ah waa tahay aad iyo aad ay- Marka- a- aad ayaad u mahadsan tahay Eh, waa cabdiwaaxid waxaan u malaynayaa su-aalahan inaad horey uga jawaabtay hordhici iyo weliba su-aalihii aanu soo dhaafnay marka gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa jawaabahooda iyo gabagabadaada maxaad ku talin lahayd israacaso horta waxaan jeclahay eh, wa- waa su-aalo aad iyo aad u fiican weeye inaynu saa u hadalno oo soomaalidii maanta aynu arrimo dastuuriya isku haynaana horumar weyn weeye oo dalkeenu dagaal sokeeyanu ka soo baxnay Eh, inaynu ku- in lagu murmaana horta ceeb ma aha oo hadda waxaan xusuusinayaa dhegaystayaasha isla wiigan ra-iisul wasaarihii dalka bakistan maxamed nawaad shariif in maxkamadii sare ay xasaanadii baarlamaanka iyo ka qaaday xubinnimadiisii baarlamaanka ay tidhi waxba kama jiraan ra-iisul wasaarihii isagoo ah dalkana ay awooddii ka qaaday cid ka hadli karta oo hadal ku celin karta aan- aanay jirin oo uu iscasilay isagiina xilkii iska casilay sidaana arrinkiisu ku dhammaaday xildhibaan buu ahaa ra-iisul wasaarena waa uu ahaa marka horta xil- ee, cid sharciga ka sarraysaay ma jirto markii su-aal hanaanka laysku qabsadona processka laysku qabsado xildhibaankani siduu ku yimid marba hadday maxkamaddu hadasho ee waa uun gebagaba weeye taasi waa iga ee, waa iga ee, mataqaanaa xusuusi weeye arrin soomaalida u gaarana ma aha laakiin anigu waxaan qabaa horumar weeyi ee sida arrintu ay hadda u socoto in laysqabqabsadaana ceeb ma aha waxa si muhiima ee madax meel ka sarraysaa ma jirto haddii go-aan maxkamadeed oo sare uu soo baxo ee bes weeyi in la- in la wada ixtiraamo weeyi waxa walaalkay uu sheegay oo xamar ka soo hadlayay yacni xubnahan maxkamadda sare laftoodu qaabkay ku yimaadeen laftoodu haddaanay sax ahayn arrintaasi runtii waa arrin un aan u arka hadda ee dacwadeedu iyo doodeedu inayna meesheedii ahayn si la sidii la rababa ha lagu yimaad maanta iyagaa maxkamad inoo ah waa maxkamadeennii sare waa inaynu ixtiraamno go-aankeedana qaadano haddii laakiin la yidhahdo hebel isuu ku yimid iyo sidaanu ku yimin dee de- hay-adahan inoo dhisan oo dhan ama fulin ha ahaato ama sharci dejin ha ahaato ama garsoor ha ahaato wax uun jacbur lagu wada yimi weeyo dal burbursan oo hadda soo baxayba ee ka soo baxayay nahay ee ee dagaal sokeeye marka arrintaasi waa arrin sideeda u taal ee hal habeenna ma ku noqonayno dawlad dhamaystiran oo wax walba perfect yihiin oo sidii la rabay ah waa tahay marka waxoogaa waa aynu sii el- waa aynu sii el- siqaynaa oo waxaan kusii soconnaa ee, inaynu soo kabanno sidaa awgeed ee, waxaan leeyahay anigu een, ciddii ee, waan dareemi karaa dad badan inaanay ku faraxsanayn xildhibaano ee, dadaalay iyaga laftoodu oo ee, daacadnimo inay dalka ugu shaqeeyaan rabay in maanta la yidhi ee, ma xildhibaannimadii ka tanaasula arrin sahlan ma aha laakiin runtii ee, geesinimadu waxay ku jirtaa adoo go-aanka neceb inaad ixtiraamto go-aankaa laftiisa adoo markaa badbaadinaya sharafta iyo kala dambaynta iyo hanaanka dawladnimo ee dalku u baahan yahay ilaa aynu sharciga ka dambaynana dawladnimo dhabihii nooma dhismayso sidaa awgeed waxa aan ku gebagabaynaya hadalkayga een, aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha su-aalihiina waxaanan ku- ee, usoo jeedinayaa hay-adaha garsoorka in sidooda loo ixtiraamo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal annaguna waxaan soo gaaray gebagabadii barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay dooda ka taagan sideedda kursi ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee u dhaxayso baarlamaanka iyo maxkamadda sare waxaa noogu marti ahaa qareen cabdiwaaxid qalinleh oo de- degan magaalada minneapolis ahna qareen gacan ka geystay dastuurka kumeel gaarka ee dowladda federaalka dhegeystayaashii aysan u suurtagelin inay barnaamijka nagala qayb galaan waana ka cudur daaranaynaa wakhtiga awgiis waxaan idin leenahay raalli ayaan arrintaa ka bixinaynaa dhegeystayaal tan iyo toddobaadkeena dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiisa leh.